habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axada bisha oktoobarna waa laba iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga internetka ee v o a somaali dot com caawa waxaa idaacadda fiidnimo idinla socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida waxaa ka mid a warbixinna ku saabsan maalintii labaad ee ololaha doorashada madaxtinimada somalilan dawlad dadka aan kala qoqobin ee loo sidhaalo dawlad dhaqaalaheeda inana aanay ku taajirin oonay cirka qabanin inana aanay u ka tegin walaalayaal daraasadda sameeyey cuntadayga u baahannahay sannadkii waa afar boqol iyo labiyo soddon tan kun oo tan intaa waxaa laga soo saari karaa haddii lixdan gobol ee somalilan mid walba laga beero shan iyo toban kilomitir waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha subax noolba geed buu ku xirnaan jiray ilaa tubta lala rabo uu ku dhaco ama inta laga samro ugu dambaysta faraha laga qaad makaruufi ah inuu yahay ay darisyadu isugu sheekeeyaan
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka maamulka dalka niger ayaa sheegay in sabtidii shalay ugu yaraan laba iyo toban ciidamo sida booliska u tababaran lagu dilay weerar la mid ah kii lagu dilay afar ciidanka gaarka ah ee maraykanka ee layidhaahda green beretiska loo yaqaano oo ay weheliyeen afar askari oo niger u dhashay weerarkaas oo dhacay afartii bishan oktoobar sida saraakiishu ay sheegeen weerarkii shalay ayaa ka dhacay isla goobtii hore oo ah tuulada la yidhaahdo ayuro oo laba boqol oo kilomitir waqooyi galbeed ka xigta xarunta dalkaasi wararka ayaa sheegaya in kuwa weerarka soo qaaday ay si aadah ugu hubaysnaayeen qoriyo iyo qalabka gantaalada laga tuuro kooxda weerarka geysatay ayaa watay shan baabuur markii si gaadma leh ay u galeen xerada layidhaahdo genmerks kooxdaasi ayaa goobta ka cararay markii ciidan xoojinahay uu meesha yimid goobta ayaa u dhow xadka dalka maali halkaasoo la rumaysan yahay inay saldhig u tahay kuwa weerarka soo qaaday deegaankaasi ayaa waxaa xiliyadii u dambeeyey aada u imanayay kooxaha mitidka ah dhimashada afarta askari ee maraykanka ah ee afartii bishan dhacday ayaa muran badani dhalisay kana dhalisay magaalada tan washington d c halkaasoo xubnaha koongareesku ay doonayaan macluumaad dheeri ah ku saabsan sidii ay wax u dhaceen wasaaradda gaashaandhigga ee dalka afghanistan ayaa sheegtay in qof isa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey meel bannaanka ka ah akademiyadda ciidamada afghanistan ee kaabuul ku taalla waxa uuna galaaftay shan iyo toban ruux ugu yaraan halka tiro kalena dhaawacyo ay soo gaareen weerarkan ayaa yimid maalin uun kadib markii qof walxaha qarxa isku soo xiray uu gudaha u galay masjid ay shiicadu ku badan yihiin halkaasi oo ay ku nafaayeen ilaa iyo konton qof dadkii ku tukanayay tobannaan kalena ay ku dhaawacmeen booliiska iyo goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qaraxaasi uu yimid kadib markii baabuur miinaysan lagu dhuftay bas yar oo arday waday oo maraya meel ku dhow albaabka akademiyadda milatariga ee la yidhaahdo marshal fahid afhayeenka wasaaradda difaaca ee dowladda afghanistanna waxa uu xaqiijiyey in tirada dhimashada intaasi ay tahay isagoo sheegay in dhaawacana uu yahay afar ururka daalibaan ayaa dhabarka u ritay weerarkan oo sheegtay waxayna sheegeen inuu qayb ka yahay dagaalka ay kula jiraan ciidamada afghanistan iyo ajaanibka taageero
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa dib uga laabatay maanta magacaabideedii madaxweynaha muddada dheer talada haya ee dalka zimbabwe robert mugabe inuu noqdo safiir sharafeed waxaan si taxadar leh u dhegaystay dhammaan dadka muujiyey walaacooda waanan maqlay arrimaha kala duwan oo ay soo hadal qaadeen waxaan sidoo kale la tashaday buu yidhi dowladda zimbabwe waxaanan ku soo gabagabaynay in go-aankana uu yahay danta ugu fiican ee hay-adda caafimaadka adduunka ayuu yidhi agaasimaha guud ee w h o tedros tedros oo noqday madaxa hay-adda w h o bishii julaay ayaa ku dhawaaqay magacaabistaasi uu u sameeyey mugabe laba maalmood ka hor intii uu socday kulan ka dhacay dalka uruguay isaga oo sheegay in zimbabwe ay siduu hadalka u dhigay saameyn ku yeelan karto saaxiibadeed gobolka waxaana uu ku ammaanay sida waddankaasi ay uga go-an tahay bixinta daryeel caafimaad oo uu qof kastaaba helo marino rajoy oo ah ra-iisul wasaaraha dalka sbain ayaa ku dhawaaqay sabtidii shalay ahayd inuu kala diri doono dowladda gooni ugoosa doonka ah ee kathalonia wuxuuna ku dhawaaqay doorashooyin hor leh iskuday lagu doonayo in lagu hor istaago in gobolkaasi gooni ugoosad uu ku dhawaaqo rajoy ayaa waxaa kale oo uu soo saaray kadib markii kulan deg deg ah uu la qaatay golihiisa wasiirada inuu doonayo inuu dejiyo xaalada inuu doonayo inuu dejiyo xaaladda qallafsan ee siyaasadeed ee halkaasi ka jirta taasoo ka dhalatay tallaabadii ay qaadeen hogaamiyaasha heerka gobol ee catalonia xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu laalay sidoo kale qodob dastuuri ah oo ah boqol konton iyo shan qodobkaasi dastuuriga oo siinaya awood maamulka catalonia ah in ay go'i karaan xisbiga mucaaradka ayaa iyaguna taageeray oo dowladda ku taageeray in xaalad deg dega dalka lagu soo rogo islamarkaasina aysa go'aynin catalonia waxaa ra-iisul wasaaraha uu rajeynayaa in isbuuca soo socda uu codkiisa horgeeya baaqa ah golaha sare ee sharci dejinta dalka sbain halkaasi oo la filaya haddii mucaaradkuba ay ku raaceen inay suuragal tahay in kataloniya laga hor istaaga inay gooni ugoosad samayso
fidnimo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan ololaha rasmiga ah ee doorashada madaxtinimada somalilan ayaa galay maalintii labaad maalintii shalay oo ololuhu bilowday waxaa barnaamijyadooda soo bandhigay xisbiga mucaaradka ah ee ucid oo iyagu bilaabay ololahan maanta oo ah maalintii labaad waxaa iska lahaa xisbiga talada haya ee kulmiya uuriyaheenna sagaalla mustafa xasan nuur ayaa warbixintan kasoo dirtay hargeysa iyadoo maalintii shalay guud ahaanba somalilan uu ka bilaabmay tartanka ololaha doorashooyinka somalilan sida komishanka doorashooyinka u asteeyeenna waxaa lahaa xisbiga mucaaridka ah ee ucid maanta oo ay tahay maalintii labaad ee ololaha doorashooyinka somalilan waxaa u lahaa xisbilxaakimka kulmiye waxaana ilaa xalay si weyn looga dareemayay magaalooyinka somalilan fagaaraha beerta xorriyadda ayay soo buuxdhaafiyeen kumanaan kun taageerayaal ah oo ku labisan calanka astaanta kulmiye guud ahaana gobolada somalilan ayaa sidoo kale si weyn looga dareemayey madaxweynaha somalilan ayaa magaalada burco kala hadlay taageerayaasha xisbiga kulmiye halka madaxweyne ku-xigeenkuna uu kala hadlayay taageerayaasha kulmiye magaalada boorame guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ayaa markii uu soo galay xarunta uu dadka kala hadlayay ee beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa waxa uu mid mid u gacan qaaday taageerayaasha halkaasi isugu yimid isagoona kala hadlay goobta waxaanu caalamka u sheegaynaa waannu afrika u sheegaynaa oo qaranka jaarka aanu u sheegaynaa oonu nimanka xabar jooga u sheegaynaa inaanaan soomaalinimo nabcayn soomaali ee aannu ku dhaadanno magaca soomaaliyeed oonu kow ka nahay haddaanu nahay reer somalilan soomaalinimada inay somalilan ilaa daraawiishtii ilaa halgankii ee sanamadii ka dhex lahayd ay ahayd somalilan tii soomaali xornimadeeda u dagaalamaysay ee gumaysidiidka ahayd taariikhda marka la eego shanta soomaaliyada sheeganaysa damarjoogidataana lama wadaago macquul ma aha maanta in lagu ceedeeyo somalilan soomaali bay necel yihiin soomaali waa soomaali laakiin waa kala talo waa dawlado kala gaara waa dawlad midula gaar u taagan tahay ninka taa diidan heshiimayno waxaanu u sheegaynaa inu lahay laba qalan oo walaala ah sida aynu ahayn lix iyo labaatanka juun somalilan xora qaramada adduunka ka mid a dawlad wanaagsan oo daah furan oo aanu ninka madaxdii dadka xukumin ee dadka codkooda iyo dareenkooda lagu dhegaysto dawlad dadka aan kala qoqobin ee loo sinaawo dawlad dhaqaalaheeda inana aanay ku taajirin oonay
gudoomiye muuse biixe ayaa dhanka kala sheegay haddii xisbigooda uu ku guulaysto inay xoojinayaan adkaynta nabadgelyada cadaalad iyo garsoorka wax soo saarka islamarkaasina ay la dagaalamayaan sixir bararka walaalayaal maanta dhibaatada inaystaan waa dhaqaale xuma iyo faqri iyo sixir barar waxaynu kaga bixi karnaa innagoo shaqayna kaga bixi kari mayna innagoo saleecayna waxaynu kaga bixi karnaa innagoo cuntadeena la soo baxna walaalayaal daraasada sameeyey cuntadaynu u baahannahay sanadkii waa afar boqol iyo labiyo soddon tan kun oo tan intaa waxaa laga soo saari karaa haddii lixdan gobol ee somalilan mid walba laga beero shan iyo toban kilomitir maalinta beriya oo ah maalinta saddexaad ee ololaha doorashooyinka somalilan ayaa waxaa xisbiga mucaaridka ah ee waddani uu isaguna isugu soo bixi doonaa fagaarayaasha waaweyn ee gobollada somalilan halkaasi oo kala hadli doonaan taageerayaashooda sagal mustafa xasan nuur v o e hargeysa
v o a washington ayaad la socotaan wararka naga soo gaaraya degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in lix qof oo shacaba ay ku dhinteen kadib markii gaari ay la socdeen uu miino dulmaray gaarigaasi waxaana miinadaasi ay ka dhacday deegaanka daniga baalow oo qiyaastii degmada balcad dhinaca galbeed u jirta ilaa iyo toban kilomitir dadka dhintay ayaa waxa ay ahaayeen dadka ganacsanaya qudaarta deegaanka qaraxa uu ka dhacay oo ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka afgooye iyo balcad ayaa waxaa kooxda ka howlgasha al-shabaab sida la sheegay weerarkaasi iyo siduu u dhacay maxamed cabdisandheere ayaa waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee shabeellaha hoose cali nuur maxamed saaka ayaa baabuur b l ah oo dumar iyo rag dad shaqaale ah oo xoogsataha ay saaraayeen waxay miina kula qaraxday inta u dhexaysa afgooye iyo balcad meel la yidhaahdo danada oo dhinaca balcad xigta dadkiina runtii dee qof xitaa dhaawacii ma jiro inta badan hilibkoodii xitaa iskuma yaallo oo wuu kala lumay adigu lix qof ayaa hadda la helay wax markii laysu dhoweeyey dadka wax yacni caadi ah oo hilibkoodii la garan karo meydkoodii oo labana ay dumar tahay afarna ay rag tahay dhibkaas ayaa ka dhacay meesha waan gartay marka basku xagguu ka tegey magaaladee dadku waxay ka tegeen afgooye waa xoogsadso baashan kurowda la yidhaahdo ayay guranayeen oo inay yani iib keenaan rabeen baabuurta b lka maalmahanba meesha wuu ka shaqaynayey marka sidaasay ahayd waan gartay ilaa iyo hadda dadkaas dadkii ehelkooda ahaa wax idin yimid amaba idinla soo xiriiray oo idin sheegaya in dadi ay ka maqan yihiin ma jiraan dad badan baa da meesha kusoo xolmay markii meydka la keenay mushkiladdu waxa weeyaan sidii loo garan lahaa marka waxa weeyaan un wakti in la gaaro oo qofkii uu waayo ahalkiisii ilaa habeennimadoo kaleeto markii dadkii ay soo wada noqdaan habeennimadoo kaleeto dadkii la hubay hadda inay gaarigaa raaceen oo lagu ogaana wa waa la ogyahay marka wax kale oo hadda ma jirto weli waa wakti hore oo lama dhihi karo dad yacni beeraha kale ku maqan inay jiraan baa laga yaabaa waan gartay waddada ad ii sheegtay u dhexaysa afgooye iyo balcad isticmaalkeeda adigoo iga warramaya laguma oqoon amaba kumaanan maqli jirin in ay miino baabuurta kula qaraxdo kale bal haddaad faahfaahinta i siista
waddadan horta u dhexaysa balcad iyo afgooye waa waddo weyn oo marin caadiya ah waxay xiriirisaa laba magaalo oo muhiim u ah dalka soomaaliya guud ahaan iyo laba gobol oo iyaguna muhiim ah waa waddo si caadiya loo isticmaalo oo la maro laakiin waxaan ka cusubi waxa weeyaan waa miinada oo aan hadda yani wakti dheer aan lagu arag miino dad la qaraxda taana waxaa sabab u ah laba shay weeyaan mid waxa weeyaan qolyahan shabaabka oo aan meeshaas joogi jirin oo laakiin hadda ku soo dhawaaday oo meelaha meelo ka dhow soo degay ta labaadna waxa weeyaan dad aan la garanaynin waxa ay ka shaqaynayaan oo iyagoo dawladdiina sheeganaya oo sistamkii dawladda ku hadlaya haddana sidii inay aroos ka shaqaynayaan oo kale u dhaqmaya oo weerarkii miidiyaha u isticmaalaya facebooka soo dhigaya weerar baa la qaadaya madaxweynihii baa safar tegaya oo afgooye tegaya miidiyaha soo dhigaya taasaa waxay keentay marka inay iyaguna meel walba miino dhigaan waayo dee weerar iyo safar madaxweyne wadamo naga awood badan annaga ayaan weeraradooda ka sheekaynin kuwo naga amni badanina safarka madaxweynahooda kama sheekeeyaan marka dadaan la garanaynin waxay ka shaqaynayaan baa waxaan samaynaya sababtiina waxay ku dhammaatay noqotay in uun meel walba miino lagu aso ay dad ku dhammaadaan hadda labaa laga saaraya halkan ceelasha waxaana waxa sababta un waxa weeyaan waa sheegsheeggaa faraha badan leo macno darrada ah waan gartay marka waxaad leedahay dowladda waa dhinaca militariga iyo dhinaca siyaasadda ayaa sirtii baahinaya taasaana keenaysaa in miinooyinkan iyo falalka noocan oo kale ay yimaadaan qof military rasmi ah iyo siyaasi rasmi yihiin kama hadlaan safar madaxweyne iyo weerar la qaadayo toona laakiin dad aan waxan shaqo ku lahayn ayaa wixii ku jiroo hadda ka shaqaynaya marka taasaa keentay in ay ka sheekeeyaan wax aan mudnayn in laga sheekeeyo oo markaa keeni karaa sida aad adigu sheegayso in miinooyinka dhulka lagu aasaya ay yimaadaan aada iyo aad ha waa sidaa weeyaan waxa weeye haddii aan la shaacin lahayn oon la oran lahayn weerar baa la qaadayaa oo madaxweyneha meeshii tegaya oo waxaan laga sheekayn lahayn yacni ma ma ma dhacdeen in miinooyinka meel walba lagu aaso waan gartay waxaad marka dadkaa waxaan dadkaa waxaan leenahay joojiya waxaan aad ka sheekaynaysaan kolley maaha dad waxan ay shaqadooda ahayd ha joojiyeen baan leenahay sirta ciidamada lagama hadlo weerar la qaadaya lagama hadlo qof muhiim u ah ummadda soomaaliyeed ama maamul ha ahaa ka tirsanaado ama wax kale ha ka ahaadee safaradiisa in laga sheekeeya daw maaha waxaa hala joojiye laga qorayo waxaan maad meeshan facebook waan gartay si kooban laba miinoo laga saarayo ceelasha biyaad sheegtay sideed ku ogaateen
markii ay miinadani qaraxday waxaa soo baxay tuhunkan ah inay dhici karto meelo kala badanna inay wax ku jiraan dabadeedna waxaan ka dalbanay qolyahan amisom iyo booliska iyo inay sameeyaan socod dheeri ah socodkii dheeriga ahaa iyo kantaroolkii qalabkii wax lagu baarayey ayaa lagu ogaaday baabuur baa la bilaabay in haddii laga shakiyo la joojiyo oo la baaro waayo gaadiidkii baa lagu xirayaa dhulkii baa la dhigayaa meeshii maadaama dhaqdhaqaaq cusub laga sheegay habeenkiibaa meeshii la doono wax la geyn karaa meel walba qof askarigii ma taagnaan karo marka wixii la kaashan jiray oo aamusnaanta ahaa ayaa meesha ka baxay marka taasaa dhibaatada keentay haddana waa lagu guulaystay labadaana in la saaro tanna dee nasiib daradan ayaa dhacday ilaahay ha u naxariisto dadka masaakiinta ah oo meeshaa ku baaba-ay meelaha kalena waxaan ku dadaalaynaa haddii ilaahay in baaritaanka lasii kordhiyo guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee shabeellada hoose cali nuur maxamed oo u warramaya waryaheenna washington ku sugan maxamed cabdisandheere ayuu kaasi ahaa halkaad welina kala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o haatanna saharoo dhinacayga fadhidaan ka codsada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
idinkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aan uga hadli doonno qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho afar iyo tobankii oktoobar oo ay ku dhinteen in ka badan afar boqol oo qof saddex boqol konton iyo sideed meedadkooda la helay iyo konton iyo lix la la'yahay ku dhowaad laba boqol iyo labaatan kaleetana ay ku dhaawacmeen sida ay u maareeyeen ayaan ku eegi doonaa maamulka gobolka banaadir markii masiibadaasi ay dhacday waxaa guddoomiyaha gobolka banaadir thaabit cabdi maxamed uu hormuud u noqday gurmadka qaran ee lagu baadigoobayo dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxaasi barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir thaabit cabdi maxamed uu marti noogu yahay waa tahay mudane guddoomiye bal kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha saare waad mahadsan tahay marka hore marka xigana waa ummadda soomaaliyeed dhammaan waa u tacsiyeyna meel kasta ay joogaan intay dhimata ilaahay ha caafiyo intay dhimata allah unaxariisto dhaawacna allah ha caafiyo dhammaantanna samariman allah naga sii aamin waa sidaasi intii dhimata allaha u raxmada intan dhaawacana allaha soo maaragtay dhaqsasiya caafimaad deg dega ayaan leenahay dhammaanteenba ugu horreyntii bal waxaad iiga warantaa haatan xaalka halkuu idiin marayo gurmadka aad wadeen alxamdulilah hadda aan xaaladu runtii meel wanaagsan bay noo maraysaa waxa dhacay waa masiibo masiibo qaran bay ahayd laakiin ilaahay nimcadiisa aan gurmad qaran baa ku xigo ummadoo dhan baa soo gurmatay waxa dhacay wax xanuun badan bay ahaayeen laakiin ilaahay nimcadiisa jawaabta ummadda soomaaliyeed ay wada bixiyeen meel kasta ay joogaan iyo dadka beesha caalamka oo dhan iyo sidoo kale dhalinyarada meel kasta ay ku nool yihiin jawaabta ay ka bixiyeen baa runtii wax oo oo oo soomaaliya tusaale u noqda ummadda mideeyada ay noqotay xaaladda hadda aan ku sugannahay waa maanta maalintii u dhibta dhacay maalinteedii kale waa sab saacaddan aan kula hadlaya waxaan hadda kusii socdaa meesha oo wax ka dhaceen oo galabta la isugu tegi doono oo aan rabno inaan soo gunaanudno oo gabagabadii meesha aan ku socno marka xaaladdu hadda meeshaas ay maraysaa aan marxaladii aan soo marno oo ahayd masiibo qaran oo uu gurmad qaran ku xigo oo ku xigay hadda waxaan ku guda jirnaa arrintii ahayd badbaado qaran oo waxaan inaysan nagu soo laaban mar dambe waa garta howl adag ayaad qabateen dabcan intii ay socotay hoosha gobolka banaadir aad ayuu u muuqday waxqabadkooda waxaan la dhayalsan karin oo ayagana wakhti fara badan geliyey sidii ay dhaawacyadaasi iyo dadkii dhibaatada ay soo gaartay uga qayb qaadan lahayn gurmadkooda dhalinyaro aad u fara badan oo reer gobolka banaadir ah magaalada muqdisho gaar ahaan iyo kuwii gobolada dabcan ayagana dareenkooda muujiyey guud ahaan bal marka waxaad iga warantaa dhaawacyada ilaa ay haatan la qaaday ee ama suudaan la geeyey ama turkiga la geeyey ama kenya la geeyey wax ay dowladdu daba socoto ilaa ay haatan oo xaalkooda si uu yahay sida ay tahay aad ku ogaanaysaan ma jirtaan waad mahadsan tahay zaara arrintaa waa arrin wanaagsan anigu shaksiyan waxaan aad ula xiriiraya dhaawacyada gaar ahaan kuwa dowladda kenya ay qaaday oo cabasho laga soo sheegay iyo kuwa suudaan laga soo sheegay horta nasiib wanaag aad baan ula socday kuwii loo qaaday dalka turkiga oo dalkaas lagu soo dhaweeyey magaalada ankara oo ay soo dhaweeyeen madaxda ugu sarreysa ee dalka turkiga inta qaar kamida iyo dadka shacabka turkiyiinta ay soo dhaweeyeen oo si xurmale sharaf leh meeshaas lagu maamuusay kuwii loo qaaday suudaan baa cabasho yar kasoo yartay anigu shaksiyan way soo gaartay waa sax waa heer nidaamka dowladnimada heerar bay leedahay oo wasaarad baa ku shaqa leh institutions kale baa ku shaqa leh laakiin aniga duqmagaale ahaan ama gudoomiyaha gobolka banaadir dadku waxay ku dhaawacmeen gobolkeyga waa dadkeyga waa ummadeyda ayaga ayaan matalaa ayagaan u adeegaa marka inaan xaalka ogaada waajib isaaran buu ahaa marka xaalkoodii baan aad ula socday nasiib wanaag ilaahay mahaddii annagoo kaashanayna dowladda federaalka waa laga jawaabay oo dadkii aan duruufaha haysteen waa laga saaray mid wanaagsan baa la geliyey kuwa kenyana aniga shaksiyan waxaan gaaray safaaradda kenya ayaan la xiriiray oo aan la hadlay oo markaa meesha sii gelaysay waxaan ku idhi dadkeenna aan dhibaato iyo murugo waxaa ugu filan midda haysato iyo mashaqada ku dhacday maanta uma ogolin in xanuun kale uu soo gaaro ama ay duruuf kale ku dareemaan idinkoo meeshaa joogtaan waa waxa u dambeeya uu qof dareemi kara in dhib uu dareemo taa marka waa daba joognaa alxamdulilah haddana fasility fiican bay heleen waan gacan fiican baa lagu hayaa annaguna waa la xiriirnaa oo waxaan siinay qadadkeena waxaan idhi anytime wax darentaan noo soo sheega si ay u helaan inay wehel weli haystaan waa gartay bal waxaad marka dhinaca kale iga warantaa dhalinyaro ayaa u badneed dabcan dadka ee wax ku noqday qaraxaasi tirakoobka rasmiga ah dowladda waxay sheegtay saddex boqol konton iyo sideed qof inay dhimashada tahay konton iyo lix qof la la-yahay dhaawac laba boqol labaatan iyo laba qof ay noqdeen inkastoo la kala qaadqaaday marka ma hesheen magacyada iyo dabcan dadka ehelada ee ka dhinteen dadka guud ahaan qaraxan wax ku noqday ee konton iyo lixda la la-yahay iyo sidoo kale saddex boqol konton iyo sideedda qof ee dhimatay la xaqiijiyey waad mahadsan tahay saada runtii arrintaa dhalinyarada gurmad qaran oo mahad ka gaadhay shaqo fiican qabtay oo runtii awoodda ilaahay bini aadanka uu siiyey iyo hantida ay soomaaliya maanta haysato wax ka wanaagsan malaha dhalinyarada oo arrintanna jawaab ka bixiya gurmad qaranna ka sameeyey dhalinyarada ayaa waxay ku heelaan heelanaayeen in ay sameeyaan database amal ama data wax lug xog in la aruuriyo way aruuriyeen xogta inkastoo ay xogta weli qeyb ka dhiman tahay oo hadda kuwa oo oo maqan oo kale laakiin xogtaa dadku waa la wada hayaa xitaa ehelkoodii baa la wada hayaa inta badan qaarkood sawiradoodii baa la hayaa marka waa waan macluumaadka waan dhamaystiri doonaa insha allahu tacala inta badan hadda waa la sameeyey ujeedadana waa laba shay kow marka ugu horeysa inaan honor gareyno ama aan xurmeyno dadka meeshaa dhibi ku gaaray iyo dadka dhibka gaaray iyo eheladoodaba iyo sidoo kale midda labaadna waxa ay tahay in gurmad loo fidiyo si gurmad loo fidiyna waa in la haystaa xog dhammaystiran oo cidda gurmadkaas maanta ee xaqa u leh ee dhibaatada gaartay si loo gaarsiiyo marka way jirtaa hadda xogtaas waan haynaa inta dhimanna insha allahu waxaan rajeynaa inay soo dhamaato waa gartay haatana guddoomiya waxaan jeclaan lahaa dhegeystayaasha qaarkood bal inaan qadadka teleefanada u furo qaar ayaa wadamada qurbaha iyagoo jooga een aruurinaya dhaqaalo waxaa kamida mid kamida dhegeystayaasheeno qadka ku jira magacaaga ku bilow halkaad iga soo wacaysid iyo aragtidaad intaba waxa weeya xasan maxamed xaaji oo jooga magaalada katiri holom abaabulka iyo kicinta iyo gurmadka dadkii ku waxyeeloobay afar iyo tobankii octoobar ayaanu dhexda u xiranay marka dalkan sweden waxaan gaarsiinay shalay in hal daqiiqo dalka oo dhan loo istaago in la xuso dadka dhibaatadaasati dalka dadkan aan ku soo jeedino maadaama kaalmada dalkan aan weli gaarin inay dalkaasi kaalmo gaarsiiyaan maadaama yurub guud ay ay daraad ay wax geysay ee duq magaalada la kulantay laakiin guud ahaan dadka halka ku dhaqanna inay aruuriyaan lacag galabtaan u fadhinaa haddaan u fadhinaa saacaddaan hadda la joogaan kula hadlaayo ayaan u fadhinaa shalayna banaanbax ballaaran oo dhallinyaradu ay hogaaminayaan haweenka iyo ururada bulshada guud ahaan odayaasha culamaa udiinka dhammaan ayaa laisugu yimid oo iswidishkii iyo isdhexgalkiina ay bulshada guud ahaan ayaa halkaas laisugu yimid oo borordiiqdii lagu sameeyey dalka oo dhanna hal daqiiqa ayaa loo dareenka dadka soomaaliyeed ee halkaa ku dhintay iyo dhaawacooda garab istaagooda iyo inay dadka ka xun yihiin ayaa lagu muujiyey marka shaqada weli way socotaa dhalinyarada aad iyo aad ayay emotional u yihiin oo halka ooyin iyo barordiiq xoog la ayaa ka dhexda dad Waa gartay.
ayaaba doonayo inay tikidya goostaan ay dalka tagaan oo ay da- daga- daga- dagaalka iyo gurg- gurmadka ay ka qayb galaan waa tahay aad baad u mahadsan tahay waa yahay Een, bal haatana een, aan siiyo gudoomiye haye gudoomiye maxaa dareenkaaga kaga falcelinaysa arrintaas qurba joogta wallahi dareenkayga waa dareenkayga wax la qiyaasi kara ma ahan ummadda soomaaliyeed dhib wuuna gaaray laakiin jawaabta laga bixiyey gurmadka laga bixiyey wax la koobi kara ma ahan aan waxaan runtii aad iyo aad ii taabanayso qof walba oo maanta meeshuu doono ha joogo arrintan waxay ku noqotay aan bar madow bay ku noqotay oo xanuunka si gaar buu u dareemay waxaan u mahad celinaya walaalkay iyo dhammaan soomaalida oo dhan gaar ahaan kuwa sweden jooga oo u istaaga arrintan ee ka dhiidhiyey arrintan un laba waajib baa kulligeen naga saaran oo qof walban u istaaga midda koowaad waxa ay tahay waxa dhacay wax bini-aadanimada iyo islaamnimada iyo iyo iyo dadnimada iyo soomaalinimada wax meel kule ma ahan wax la aqbali karana ma ahan midda labaadna waxa ay tahay dhib way dhacdaa laakiin dhib marka ay dhacdo gurmad iyo badbaado labadaba in in in la sameeyo maanta waxaad moodaa marka soomaalidu inay runtii ay ay shucuur gaara ay wada gashay oo ay ka jawaabeen waxa dhacay waxaan ilaahay ka baryaa haddaan sidan isku kaashano oo wadajirkan aan isku haysano inay masiibo dambe nagu soo noqon soomaaliyana ay u noqoto midii ay ku wada midoobi lahayen dhibtana oga wada bixi lahayen waa tahay gudoomiye bal haddaan aniga hadda ku weydiiyo dowladdu maxay ka baran kartaa falka noocan oo kaleeto ah ee masiibada intaan la eggeystay aan waa runti wallahi wax badan baa laga baran karaa laakiin waxyaabaha ugu kooban laga baran kara waxay tahay marka ugu horeyso in maamulada ee maxalliga ama localka ah sida dowladda sida aan aan tusaale ahaan dowladda hoose ee muqdisho ama gobolka banaadir in dee aan la siiyo fursad wanaagsan iyo taakuleyn buuxdo si ay oga jawaabto masiibo ilaahay ma keeno wax noocan oo kale markay dhacaan ama wax ku dhow inay haysato itaaliya aga ku filan oo ay ka jawaabi karta taas waa cashar laga baran karo dowladaha hoose nidaamkeeda ah midda kalena casharka laga baran karo wanaagsanna waxay tahay dee marka ay wax dhacaan ummadda soomaaliyeed ee soo gurmatay iyo dadka dhalinyarada gaar ahaan ee usoo istaagay waxa ay naga filayaan waa tusaale wanaagsan tusaalaha wanaagsan ee naga fili karaan oo ayaga ay wax nagula qaban karaan waxay tahay inaan inagu isla xisaabtanno isla xisaabtan marka aan sameyno oo sax ah sidee wax u dhaceen maxay wax u dhaceen oo la fiiriyo tusaale wanaagsan baan u noqonaynaa shacabka shacabkana ayagaa tusaale wanaagsan markaa sii noqonayo ayagana waxaan gaarsiin karnaa berri markaan isla xisaabtanno in xisaabtamaan marka wax badan baa laga ba- laga baran karaa laakiin labadaa shay baa hadda ugu waad mahadsan tahay mid ka mid a dhegeystayaasha ayaan haatanna u baaqayaa een ha magacayga waa cabdisamad cabshi xaashi oo jooga magaalada muqdisho Een, guddoomiyahana waa salaamayaa Een, musiibo qaran ayaa dhacday marka guddoomiyaha een, dadka bulshada een, meeshaas ku dhimatay een, ciyaal iyo reer ayay ka tageen marka ilaa hadda maxay u sameeyeen waata gudoomiye waad mahadsan tahay walaal aad baa u mahadsan tahay sidoo kale adigana ku tacsiina dhegti waa nala dareemeysaa dadkaas sida haddaata aan sheego xog ururintii ayaan hadda soo dhamaystirnay wax yar baa ka dhiman oo dhamaystiri doontaa insha allahu tacaala dadka dhibka gaaray iyo dhammaan soomalideena waxaan ku xurmayn karnaa oo dhibka uga jawaabi karnaa eheladoodii oo dhibka gaaray inaan garab istaagno anigu shaksiyan horena waan u sheegay waxaan xaqiijinaa insha allah kaalmo kastoo qofkaa loogu talagalay ama annaga ka maamul ahaan inaan qof qof u gaarno oo aan xaqiijino xogta aan haysano waxay tahay inaan hubino xaqiijino ehlada dhibka ay gaareen marka dadka waa ku raad joognaa warbixintoodana waan helnay waana la xiriirnay insha allahu tacaala intoodana wax alla wixii loogu talagalay inaan gaarsiino waa annaga waajibna saaranba waa sida keliya oo dadka aan xanuunka ula qaybsan karno waa inaan ayaga ogaanaa xaaladda ay ku sugayn iyo duruufaha ay kusugayn intana ogaana bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan rooble waxaan joogaa london Een, waxaan horta aada ugu faraxsanahay gudoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada uu qadka telefoon ku jiro oo arrimahan ka jawaabayo Een, aad gudoomiye horta marka ugu horeyso aada iyo aad ayaan kaaga mahad celinaya adig iyo dowladaba sida aada ugu gurmateen dadkii yaan laydin niyad jabin wax kale kuma soo uma soo wicin su-aashayduna waxay tahay in aad meesha maanta aad taagan tihiin aad kasii eh, hore uga sii socotaan wadanku dhibaato badan uu ku jiraa dhinac siyaasadeed iyo dhinac kastaba Een, amniga magaalada muqdisho cidna laguma eedeyn karo maanta soomaali inay dib ayada isugu tashato marka waxaan kugula tali lahaa oon kugu dhiirigelin lahaa inta aad qabatay karti iyo wanaag aad ku qabatay horena ugu sii soco ummadda soomaaliyeedna runtii inta wanaagga jecelna taabid dadku waxa waaye way u jeedaan waxa aad qabateen adiga iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladda oo dhan yaan la niyad jebinin soomaalidu niyad jebiskay ku fiican tahay marka intaas keliyaan ku dhihi lahaa anigu magaalada muqdisho waa magaaladeydii meeshaan ku dhashay kusoo barbaaray caruurnimadeydii waxaana maaragtay mar walba u rajaynayaa wanaag iyo khayr waxaana maanta leeyahay waa guddoomiye inta aad qabatay waa nin qaban kara wuu yaryahay marka hore u soco waa tahay aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan waa yahay dhegeystaha kale ee qadka asna ku jira ee bal mahad magacaaga s- noo dhammaystir adiga iyo een, haddii aad tala iyo tusaale gudoomiyaha gobolka banaadir oo khadka telefoonka si toos ugu jira muqdisho waad mahadsan tahay sahra cabdi axmed magaciigu waa mahad ajuuke amba mahad maxamed axmed nuur weyaan kasoo wacayaa gudoomiye taabid aad baan kuu salaamayaa waxaan ku leeyahay saaxiib madaxaaga allaha raajiyo dadaalkaaga aad u fara badan aawadid qaraxii ka dhacay sabtidii lasoo dhaafay ee weyga kasoo wareegaanba isbuuca aad iyo aad ayuu noo xanuujiyey soomaali meel kastaan joogno inkastoo gurmad aad u fara badan iyo ururin aan ku jirno dadkeenan qurbaha joogo gaar ahaan norway oo ay ka socoto gur- gurmad aanan caadi ahayn si aan dadkii ku dhammaaday ama dadkii eheladoodii iyo maalkii iyo hantidii meesha dad ku waayey aan u gurmanayno taasi ayaanu wadnaa insha allah in aan ku guulaysano idinsoo gaarsiinin waan rajaynayna ilaa idin midda kale maadada kale guddoomiye taabidow maadaama gobolkan aad ka tahay guddoomiye amba duq magaalo waxaa ku saaran xil aanan caadi ahayn oo aada u ballaaran inkastoo magaaladu laba milyan iyo wax ka badan ay degan yihiin baabuurkan sidaa ku maqalnay wuxuu kasoo baxay ceelashii iyo wixii ka xageey wuxuu soo gudbay jakaboontiye aada u fara badan amba isbaarooyin aada u fara badan siduu ku yimid isgooska soobe oo isku qarxiye oo intaasoo qalqiya aadka noo xanuujiyay afarta boqol ay ku dhinteen sidooy ku suurta gashay maxaa aaway ciidamadii xasilinta aaway maxasee ku dhacday macnaha tana aadan bay noo xanuujisay waxaan u adkaysan karnaa ma ahan midda kale dadka oo barnaamij darada loo dilayo bash inta lasiyo laga tegayo ciidamo madaniya oo degmooyinka magaalada muqdisho maxaa u ab u abaabuli weyseen maxaa su-aalahaas baan ku weydiinayaa taabit waad mahadsan tahay marka hore waa isu tacsiinana dhammaanteena intii dhimatay ilahi naxariistan janax ka waraabiyo dhaawacan allah caafiyo dhammaanteen samar iiman allah naga siiyo walaal waad mahadsan tahay wax walba oo la qabtay waa waajib ma saaran oo qaran waa waajib oo bini aadanimo iyo mid islaami aan idinkana sidoo kale intaad qabateen intaad u istaagteen iyadana sidoo kale waa mid lamid a walaal waad mahadsan tahay arrimaha ugu horeeya ee na hortaagan ee hadda arrinta aad sheegtay ee gawaariga iyo waxyaabaha meesha soo marataa waa iyadoo si guudba maxaa wari waxay ku xiran tahay arrinta waa isla xisaabtan isla xisaabtankana dee arrinta baaris baa socoto baarista markii wax kasoo baxana baa la ogaan doonaa mashaqadan iyo masiibadan dhacday inays inaysan soo noqon waxaa looga biraa yani badbaado qaran oo aan gacmaha isqabsano oo wadajirna aan wada shaqeyno waa run amnigu maahan dhagax meel la dhiga amnigu waa dariska inuu kasoo bilaawdo waa inuu guryaha kasoo bilaawdo in si heer loo daadajiyo heer hoose loo daadajiyo annagu qorshaheedii mar hore aan diyaarinay maantana waktigeedaan la joogaa nasiib darro masiibadan baa dhacday oo mararka qaarkood amnigu sideeda wuxuu u baahnaa magaaladan magaalada muqdisho waxaa dadku isweydiiyaan magaaladan ownershipkeeda ama lahaanshaheeda yaala magaaladan laakiin alxamdulilah maanta su-aasha waa laga gudbay magaaladan ownershipkeeda ummadda soomaaliyeed baa leh gaar ahaan dhalinyarada baa iskale marka maadaama ownership ay yeelatay amnigu ka hagaagi doonaa sida hore ilahay idankiis waxaan rajaynaynaa inaan in duruufaha adaga lasoo maraan aan dib loogu laabo waa tahay guddoomiye haddaan aniga su-aal ku weydiiyo waxaa jirta in markii qaraxa uu dhacay ee dabcan jahwareer fara badan ayaa muuqday looma diyaarsanin masiibo noocaasi sidii loo maareyn lahaa dhinaca kale markaad fiirisidna markii mashaqada ee dhacday waxaa la arkayay afartan iyo sideed saacadood kadib dad meedadkoodii lasoo aruurinaya cadadkooda hilibyada qaar la garan waayo qaar ma aragtay midabkooda ay gadoomeen marka bal waxaad iga warantaa adigu waad ku dhex jirtay markhaati ayaad ka hayd meesha waa taagneed wixii kuugu yaabka badnaa wallahi runtii horta waxaa aad iyo aad iigu yaabka badnaa wax awooddeena ka baxsan baa meesha ka dhacay oo oo gaar ahaan haddaan soomaali nahay dee aqoonteena iyo iyo iyo iyo awooddeena wax ka baxsanaa meesha ka dhacay waa run waxyaabaha meesha ka dhacaya hadda u baahan oo annaga laftarkeena aan aan xaqiijinay asagoo banaadir ahaan inaan sambliska inta meesha ka qaadnay oo aan meel dhignay lacalla haddii ay qubarana waa codsan inoo yimaan baaris ay samey sababtoo ah xajmiga qaraxa uu sameeyey wax yacni maskaxdeena ka weyn waa wax la qiyaasi kara ma ahayn si loo baaro loo ogaado waxaan maxay ahaayeen horta aan middaa waataa midda kale ee arrin waxyaabaha iigu xanuunka badnaa ee aan marnaba dee ilaawi karin waxaa kamid ah masiibo waana soo gaartay mashaqo waana soo gaartay laakiin duruufta aan ku sugnayn ee soomaaliya gaar ahaan magaalada ee ee ah responsiga ama jawaabta la bixinayo iyo waxa dhacay isuma dhigmin taa ayaa horta iigu xanuunka badnayd laakiin waxaa iga shaafiyey ummadda soomaaliyeed markaan ka codsaday oo aan idhahday hala soo baxo dhiigga hala shubo hala soo baxo hana loo soo gurmado gurmadkaas ayaa nolol badan badbaadiyey marka aad bay u xanuun badnayd dee waxaa waxaad waxaa qiyaasi kartaa waalid iyo walaal iyo deris iyo iyo iyo iyo iyo caruur iyo qof walba meeshaan saamaynta ay saamaysay dhibaatada ku gaartay marka dhibkaas oo dhan bu u dhacay laakiin maanta rajada muuqataa waxay tahay gurmadka iyo jawaabta ummadda soomaaliyeed ay ka bixiyeen gaar ahaan dhalinyarada maxaa idinkaga qorshaysan hadiiba ay dhacdo ilaah ma soo celiya laakiin hadiiba masiibo noocaas oo kale ay dhacdo sidaad u maareyn laheedeen ama u wajihi laheedeen wax un cashara ma ka barateen tan haatan waa waa run wax cashiro badan baa laga bartay haddee noqon lahayd dhinaca dhinaca amniga haddee noqon lahayd dhinaca bulshada iyo haddee noqon lahay dhinaca maamul ahaanba annagu aan maamul gobolka banaadir aan horeba qorshahaas u haystay inaan qorshahaas materialize gareyno oo resourcigii dowladda federaalka aan ka codsanay aan helno si aan u xaqiijino qorshaheenii ahaa degmo walba inay isku filnaato oo ay hesho gurmadkeedii deg dega waxa loo isticmaali lahaa haddee degmo walba isku filnaato waxaa suurtagalayso gobolka banaadir ilaahay ma keena haddii ee dhibiu ka dhaco in la isu gurmado waktiga ee nagu qaatana ka yar lasoo afjaro marka qorshihii hore aan u- aan u haysanay ee noo degsanaa in aan u helno wixii loogu talagalay aan ku fulin lahayn horena usii fulino si aan u gaarno ma ahan keliya masiibo inay dhacdo laakiin xitaa hadduu daad yimaado haddii korontada dadku ay kacdo dab uu kaco iyo wixii lamid a in gurmadka deg deg uu noqon karo ficil ficil deg degna laga bixin karo marka qorshaheenii aan ku taagnay baa sii dardargelin doonaa iyo midda ah maanta waxaa timid ownership ama lahaansho dhalinyaradii baa baa lahaanshaha waxay gacan uga dhigay.
muujiyeen inaan sax ay inaan inaan ayaga gacanta gacanta ka qabsano oo ayaga aan ku suurtagelino ay noqoto mustaqbal dal waxaa ka shaqeeya dhalinyaro horumarkiisana waxaa ka shaqeysa dhalinyaro maantana fursadda way taclaa waayahay dhinaca magaalada baydhabo khadka telefoonka mid ka mid a dhegeystayaasha ayaa ku jiro ku bilow magacaaga iyo su-aasha haddaad qabtid guddoomiyaha gobolka banaadir ama aragti ku saabsan qarxi magacayga waa cabdisataar xasan cali Eh, waxaan ku suganahay eh, magaalada eh, baydhabo Eh, guddoomiyaha gobolka banaadir aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa Eh, gurmadkii uu u gurmaday toban iyo afartii bisha tobnaad two thousand seventeen qaraxii ka dhacay eh, zoobe Eh, dad fara badan oo soomaaliyeed ayaa qaraxaas ku waxyeeloobay dad fara badan ayaa ku dhintay Eh, ganacsi fara badan iyo dhaqaale fara badan ayaa ku burburay Eh, dowladda federaalka soomaaliya qaraxyo magaalada muqdisho way ka dhici jireen laakiin gurmadka sida hadda qaraxan loogu jawaabay looguma jawaabi jirin taasina waxaa sabab u ah tiim isku xiran ayaa magaalada muqdisho jooga oo ugu horeeya guddoomiyaha gobolka banaadir oo oo duqa magaalada muqdisho mudane taabir cabdi maxamed Eh, aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaya ani waxaan Waa- ka mid ahaa dhalinyaradii soomaaliyeed ee maaragtay ka dhiidhisay oo wadooyinka labaatan iyo afar sac lugeynaysay oo magaalada baydhabo dadka oo maaragtay dhehaysay ha loo gurmado okay waa tahay waad mahadsan tahay cabsitaar een, bogaadintaasi magaalooyin fara badan oo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo meelo kala gedisanoo soomaalida dhulka ay degto oo dhan ahba ayaa dabcan dadku ay ku muujiyeen shucuurtooda siday uga xun yihiin dhibaatadii dhacday waxaa jirta in taakuleen fara badan oo dhaqaale ah iyo hadday noqoto sidaad arkaysidba dad fara badan oo isku soo baxay magaalooyin ku yaala qurbaha meelo kala gedisan iyo guud ahaanba caalamka in loogu talagalay dadkaasi dhibaatada xoogan ay gaartay ee ay saameysay balba waxaad iga warantaa sida aad ku maareyn kartaan jaaliyadaha deeqaha ay bixinayaan iyo hay-adaha iyo dabcan gurmadka soo gaaraya dadka waxyeelada ay soo gaartay habka aad sida muuqatee waadixa aad wax ku sameyn kartaan bal anigii dhegeystayaasha nala wadaag Aan- waad mahadsantahay horta waan u mahad celinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ee na garab istaagay haddana na garab taagan Ah, sidoo kalena waan u mahad celinaynaa dadkii oo beesha caalamka oo noo soo gurmaday oo runtii kaalmo oo wax ku oola na soo gaarsiiya dhaawacyadan dhaawacyadan inoo qaaday marka waan u mahad celinaya marka kaalmadan waa run ah, guddigii la magacaabay ee guddiga taakuleynta loogu talagalay ee waxyaabahan aan deeq aan fundraisingka ama ah, ah, dhaqaale ururiska loo sameeyey ayaa howlo howlo ku holan laakiin waxyaabaha ugu horeeya ee ee dhaqaalahaas lagu maareyn doonaa waxay ka mid tahay in laba qayb loo qeybiyo qayb ah qorshaha waqtiga gaaban ee ah waxyaabaha degdega in la xaliyo ay tahay iyo qorshaha waqtiga fog tusaale ahaan qorshaha waqtiga gaaban waxaa kamid ah dadkii dhibta gaartay ee heladooda isbitaalada ku jiray waxyaabihii ee qarashaad ha no- ha noqdaan ama waxyaabaha degdega ay tahay in wax looga qabto ee qorshaha gaaban ah iyo waxyaabaha qorshaha foga ah ee la rabo aan qoys dhan oo ay dhibaato soo gaartay ama qofkii bread winnerka ahaa ama reerkii herkacaya ee ka tegey qaabkii loo maintain garan lahaa ama loo lo- loogu abuuri lahaa fursad iyo hadday noqon lahayd qaybaha kale ee ee baaba xoogga leh uu soo gaaro marka labadaas qorshe ayaa loo sameeyey qorshaha gaaban iyo qorshaha fog labadaana lagu maarayn doonaa aan ilahay idankiisa annaga ka maamul ahaan gobolka banaadir waxaa inaga go-an shaksiyan annaga wixii xaggeena ee waajiba ina soo gaarina ayadoo daah furan oo xalaala oo ummadda soomaaliyeed ee si dhaba u gaarayso loo gaarsiiyo waa gartay dhinaca baaritaanada ayaad ka dhawaajisay inay jiraan dad idinka caawinaya oo ilaa ay haatanba wax ka wado Een, marka ma nala wadaagi kartaa sidee se u socotaa howsha baaritaanada inkastoo wasiirada warfaafinta iyo ay sheegeen amnigaba inay jiraan dad loo qabtay arrintan xalay Aan- waad mahadsan horta arrintan hay-adaha amniga hadda aad aad ugu mashquulsan oo hadda mar raba inaan hordhaco baarista ay sameynayaan laakiin aan baaristan aniga aad u aad u xusay oo baahi weyn aan u qabnaa waxay tahay codsina aan ujeedsanay oo dalalka qaarkood naga aqbaleen aan sugayn inoo yimaadaan waa baarista ku saabsan in waxaan si saxa loo baaro waxay ahaayeen xajmiga sababtoo magnitude-ka ee qaraxa wax la koobi kara maahayn waa dhulgelid oo kale ayuu ahaa marka annagu ka gobol ahaan waxaan sameynay maamulkeena inaan sambaliskii saxda ahaa meesha dhibka ka dhacay inaan ka qaadno oo meel la dhigo annagu hay-adaha amniga kaashanayno si si loo xaqiijiyo beri markay khubarada yimaadaan inay helaan wixii waxay ka baari lahaayeen midda kalena way socotaa ma doonayo inaan hordhaco hay-adaha amnigaana ka hadli doona laakiin baaritaanka wuu socdaa waa gartay bal waxaad iga warantaa marka had qarax noocan oo kaleeta waa ku cusub yahay soomaaliya amaba inta badan inta la eegaya qaraxyadii ugu dambeeyay caalamka xataa ka dhacay waxyeelada uu geysta aawadeed sidaasi ma kuula muuqatay xajmiga qaraxan in uu yahay wax ka duwan wixii horey u dhici jiray dadka qaarkood waxay xataa hadal hayaan maba ahanba waa wax qarxay wax banaanka laga soo tuuray marka maxaad dadkaasina ugu jawaabi lahayd fikradooda horta runtii waxaa dhacay qarax xajmiga sida aan sheegay wax wax magnits ama xajmiga qaraxa wax maskaxdeena ka fog ayuu ahaa aqoonteena runtii ka fog annaga soomaali ahaan oo hadda ma ma gaarsiisna heerkii aan ku ogaan lahayn laakiin maadaama aan codsanay oo adduunyadana ay og tahay marka waxaan waa wax soomaaliya waa masiibo runtii aanan hore loo arag xajmiga qaraxana wax la koobi karana maahan laakiin runtii dee baarista ma hordhacayo oo dabcan baarista ayaa kusoo bixi doona waxyaabaha qaarkood oo oo dabcan la heli doono haddii c c t v meelaha ay ku deganayan marka ma raba inaan hordhaco baarista laakiin runtii aan sida saxda ah waxa waxaan waa wax yani weligeed aan lagu arkin soomaaliya dee adduunyada qaarkoodna aan lagu arkin sibada meesha ka dhacday iyo xajmigiisa waa gartay ugu dambeyntii dhalinyaro fara badan ayaa ka qayb qaadatay gurmadka intii uu socday gobolka banaadir gudihiisa dhalinyaradaasi kooxo kooxa ayay isu qabanqaabiyeen gurmad qaran ayay isugu magacdareen bal waxaad iga warantaa gacanta dowladda ee dhalinyaradaasi ku lahayd iyo waxaad ugu mahad celinaysa dabcanba maadaama hoosha inta ugu badneed dhalinyarada ay gacan ka geysteen wallahi runtii aan maanta waxay noqotay dhibaatadan waxay waxay noo horseeday in midnimo oo dadku gacmaha isqabsadaan gaar ahaan dhalinyarada doorka dhalinyarada ay qaateen wax la koobi kara maa haddii ay noqon lahayd markuu dhibta dhacday oo aan dareen awood awooddeena wax ka baxsan oo aan baaq u jeedin inay soo wada baxeen oo gurmadka ka qayb qaateen ee nolol badan badbaadiyeen haddii ay noqon lahayd dhiigga la shubi lahaa oo ay dhiiga wada shubeen dhammaantood iyo haddii ay noqon lahayd in laga dhiidhiyo waxaan o dhan ilaa iyo maantadan aan kula hadlayo oo gaar ahaan dhalinyarada gurmad qaran oo qaybo badan isku qaybiyo dhinaca i c t da iyo dhinaca oo macluumaadka iyo dhinaca oo dadka gaarista dhammaan isku qaybiyey oo maalin dhawata lasoo gabagabeeyey weli fundraisingkana qayb kamid a hadda ay sii jirto wax weyn bay qabteen runtii oo waxaad moodaa waxa aan qabano oo dhan waa sidii haddaata aan lahaa hantida iyo awoodda ay soomaaliya maanta haysato ilaahay siiyo waa dhalinyaro maantana way bilaabatay fursadeeda waxaan rabaa marka dhalinyarada inaan u mahad celiyo anigoo ku hadlaya magaca dhalinyaro ahaan runtii ku hadlaya inaan dhaho sharaf bay noo tahay karaame iyo wax weyn bay noo tahay oo adduunyada waa nagu faanaysa haddii aan nahay dhalinyaro sidaa darteed marka waxaan rabaa inaan ku baaqo inta soo socoto waxaan nagu dhacay waxay ahayd masiibo qaran waxaan kulligeen wada sameynay gurmad qaran maanta waxaa ina horyaalla badbaado qaran dhegeystihii ugu dambeeyay ayaan khadka siinaynaa bal magacaaga halkaad joogtid iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaad kala hadlaysad arrinta qaraxii xamar waa aad baad umahadsan tahay magacayga waa daahir cali kamiin gudoomiya taabidna waa salaamhayaa afar iyo tobankii boqolka aad baan ugu faraxsanahay shaqada xoogga leh uu qabtay iyo isaga iyo dowladda federaalka intaba haddaysan ahaan lahayn runtii jawaabta ay bixiyeen haddaysan ahaan lahayn wax badan baa naga halaabi lahaa guddoomiya waan kuu tacsiyehayaa tacsiye waxaan kuusoo dirahayaa inaa lilah wa inaa ilay raajicuun waa magaaladaadi madax magaaladii adiga aada xukuntay dhibka meeshu ka dhacay tacsidadaa iskale iyo inta ehelka iyo qaraabadii dadkii ka dhinteen runtii waxaan rabnaa arrintaas saysan dib dambe usoo noqon in shacabka maanta mo maxaan ku dhaha moralkooda kacsan yahay inaad hanantaan shacbiga quluubtooda aad runtana ku hogaamisaan runta aad ku wadaan inaad ku hogaamisaan mana raba arrimo siyaasadeed oo kale inaan galo sida warqad maanta la sida warqad maanta la sheegayo kasoo baxday maamul goboleedyada ma raba inaan galo maxaa yeelay maba aaminsaniba waxyaabahaas oo kale in maanta laga hadlo laakiin waxaan kugu taageersannahay shaqada aad qabatay waana kuu mahad celinaynaa haddana waxaan u fadhinaa haddaan nahay reer holand shir baan u fadhinaa oan ku aruurinayna dhaqaale dadka lagu taakuleyn lahaa shirkiaan hadda irinta uga soo baxay waana ku mahadsan tahay guddoomiye waa tahay aad baad umahadsantaha cali haye guddoomiye maxaad kusoo xiri lahayd dhegeystahaas saarod mahadsantaha cali waan umahad celinayaa aan aan tacsiin oo si wada tacsiinana kulligeenno ilahay naxariisana ha ka waraabiy dhammaan dhibkana ilaahay intuu gaaray ilaha ka ka shaafiyo waad mahadsan tahay horta runtii arrintan dhib baa nagu dhacay laakiin dhibka nagu dhacay waxay noqotay in ilaahay ummadda soomaaliyeed uu ku mideeyo waxaan dadka soomaaliyeed aan ka codsanayaa in runtii aan midnimada noo muuqatay inaan gacmaha isqabsano oo masiibadan aan aan aan mashaqadan dambe aysan nagu soo laaban cadowgana aan runtii oga ataan annagoo midnimo ah waxaa xusid mudan habeen dhawatay markii aan ka qayb qaatay socodkii laga soo baxay stadio banaadir exconis oo aan ku nimid ilaa iyo meesha dhibka ay ka dhacday waa shan kilomitr oo aan soo lugeynay dhalinyarada ayaa runtii ila socdeen oo aan soo wada lugeyna taa waxay muujinaysa micneheeda markii wadajir layahay in cadowga laga adkaanaya dhalinyaradana ayaga ay yihiin awoodda iyo hantida uu dalka leeyahy marka ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan dhaho dhammaantood anaa u mahad celinayo codsigay waxa uu yahay kelmadii waxaan ku celinaya ahaa masiibo qaran baa dhacday gurmad qaran baa fidinay badbaado qaran baa ina hortaalla aan dhammaan wadajir oga qayb qaadana gaar ahaan dhalinyarada soomaliya guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayaan toddobaadkan intaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka oo aan ku eegna sida loo maareeyey masiibadii ka dhalatay qarxii afar iyo tobankii bishani oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho oo marti noogu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir thaabit cabdi maxamed ayaan intaasi kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono toddobaadka soo xiga dhegaystayaasha iyo guddoomiyaha gobolka banaadirba waxaan uga mahad celinayaa wakhtigoodii sidaasiyana nabadgelyo
aad iyaad u mahadsan tahay sahre cabdiaxmed ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha waxaase uu idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga e v o a sahra weli stuudiyaha fadhida sahar maxay noo xig idaacaddiina weli fare kama qodne waa sidaasi caashoy markana dhegaystayaashii annaguba waxaan wada dhegaysan doonaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb labaad oo ku saabsan soomaalida iyo waxbarashada tooska ah dhegaystayaal sidaad ku maqasheen barnaamijkii kan ka horreeyey meel hebla si dugsi wanaagsani uga hirgalo waxaa loo baahan yahay waalid ardayga iyo macallinkaba laabta ku haya oo intay hawsha waxbarashadu socoto ka warqabkooda iyo dhiirigelintooda u jeeban macallinkuse ha ii dambeeye sidee buu qoysku ardayga u dhiirigelin jiray si aan fahmadiisu isu dhimin marka hore waa beriga kolka dugsiga loo diraayo afbilow wixii loo heli karo ayay siin jireen iyada oo kurayada kale iyo waayeelkuba ay waxaas ka qatan yihiin marka labaadna qulubka iyo isciilkaambiga ayay ka dhowri jireen howlaha canaabta badan ayay ka fududayn jireen oo kurayada la-ayniga ahi maalinta oo idil markay xoolaha dhex joogaan wuxuu isagu heli jiray wakhti uu wax ku barto iyo mid uu ku yaro nasto arday kasta laba arrimood ayaa loogu ducayn jiray midi waa aflax tan kalena waa edab sababaha uu ardaygu ku aflaxo markay tirinayaanna waxay ku sheegi jireen ducada macallinkiisa ardada uu wax la barta ducadooda iyo ducada waalidka haddiise uu waxbarashada ka sagsaago macallinka iyo ardada kala dhibo soo wad sii wad uu waalidka nafta kaga qaado dabadeedna quraandiid uu magac ugu baxo subax noolba geed buu ku xirnaan jiray ilaa tubta lala rabo uu ku dhaco ama inta laga samro ugu dambaysta faraha laga qaad makaruufi ah inuu yahay ay darisyadu isugu sheekeeyaan heer kasta barashada qur-aanka ha ka joogee ardaygu meekhaan sare ayuu la lahaa reerka dhalay iyo guud ahaan bulshada uu la nool yahay waxay ku dari jireen dadka qaybihiisa loo filo in xagga rabbi ay karaamo gaara ku leeyihiin sidaa darteed bay u rumaysnaayeen in haddii wax la taarto ay ducadiisu rumowdo haddii laga caraysiiyana aan habaarkiisu dhulka dhicin goorta inta jiiraalku dheeraado nafta loo yaabo oo roobdoon awgeed culimo iyo caamo dagaan hebel lagaga heshiiyo inta la isu soo baxo in bannaan dhagi ah eebbaweyne lagu baryo waxaa jiray dad maalintaas oo kale ay hormariyaan dad gaara oo ay la ahayd haddii ay duceeyaan haddii ay gacmaha kor u taagtaan haddii baahidooda iyo taagdarradooda u qartaan in rabbi halhaleel uga aqbalayo iyowna gal iyo goofba uu roobku buuxin doono ardayga qur-aanka dhigtaa dadkaas gaarka ah ayuu ku jiray waxaa kaloo ka mid ahaa dadkaas guxushaaga socod iyo sodcaalba gabay gabyaaga maansada wacan lagu bartay ee meelo halka uu dego ka durugsan magaciisa lagaga haasaawo iyo raalliyo xelo janno ah oo raaliyanimadeeda la wada ogyahay maalintaas oo kalena isbihinbihin darteed gambada isaga tuuri jirtay waa run oo ardaygu markuu dugsiga ka dhuunto ama qur-aanka loo diro uu ka soo bixi waayo dhaqankaasna in badan lagu arko macallinku wuu dhangadayn jiray taasina waxay ahayd wax la ogol yahay sidaa daraaddeed markii canugu inta gurigooda ku noqdo aabbihii iyo hooyadii uu ku ooyo intay ordaan macallinka lama diriri jirine waa ugu bogi jireen waxaaba jiray aabbayaashii xilliyadaasi oraah ay ka sinaayeen maalinta ay wiilka dugsiga geeyaan gabankii yaraa oo maqlaaya ayay macallinka ku dhihi jireen macallin hebelow jiirkiisa adaa leh anna lafihiisa ayaan leedahay taasina layaa ma laha oo waa hab waxbarasho oo dunida oo idili ay soo martay ingiriiska oo ka mid ah ummadaha galbeedka ugu ilbaxsanna wuxuu leeyahay mahmaah caana oo tiraahda spail the rod spoil the child oo ay ula jeedeen in canugu xadhig lamasitaan noqon karo haddii marka uu mutaysto usha iyo garaaca looga turo kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo siddeetankii iyo siddeed iyo sagaashankii haddeer ahaa ayay dowladda ingiriisku meel marisay xeer macallinka u diidaya in ardayga uu waxbarashada awgeed ku garaaco ama hadduu idabdarraysto ul ama suun uu ku xanjafiyo allaha u naxariistee macallin dugsigii weynaa xaaji maxamed axmed liibaan oo xeeldheere ku ahaa qur-aanbarista da'yarta ayaa sidaan ku soo xusay barnaamijkii toddobaadkii aan soo dhaafnay wuxuu jeer nooga warramay arrimaha hadduu isla helo oo ardaygu ku aflixi karo markaas buu yidhi siddeed walxaad oo xarafka qaafka ah ka bilowda baa qur-aan lagu bartaa oo xaaji maxay kala yihiin markaan ku nidhina wuxuu yidhi kow qalinku ha af weynaado oo yuusan noqon mid haddiiba jabi kara wixii lagu qoraana aysan muuqanayn looxu ha qar weynaado oo yuu noqon mid aan haltaa kana dhammayn oo iska daa aayado badane fasayakfiikahumullaahu kolkii lagu dhigo haddiiba buuxsamaya saddex macallinku qaari ha ahaado macallin qur-aanka dusha ka wada haya oo isku mar shan ilaa toban arday casarka u yeedhin kara isaga oo aan kitaabka ka eegayn afar ardaygu ha qaylo dheeraado oo yuu noqon cuucle waxa uu akhrinayo aan macallinkuma maqli karin ardada kalena caajis tara shan hooyo qaafo ahi guriga ha joogto hooyo xilkas ah oo maamulka arrimaha qoyska ka adag baahida gaarka ah ee ardaygana kol walba maanka ku haysa lix gabadhu qaacjoog ha ahaato oo laga wado hooyadu marar ay meel ku maqan tahay baa jiree gabarh dabka ugu jirta oo kol walba ardayga walaalkeeda baahidiisa og muggii uu dugsiga ka yimaadana wixii uu afka gelin lahaa meel usii dhigta toddoba qadiin badani ha u taallo oo sabool dhuljiifa yaan reerku noqon siddeed ratigu qaadaqaada ha ahaado ha noqdo rati hayina oo xoog leh oo meeshii uu nurku maro naq iyo nololna lagu sheego reerka ula booda dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo macallinka siday bulshadu u dhaqaalayn jirtay una dhiirigelin jirtay
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha intaas haddaanu ku dhaafno haatanna waa barnaamijkii cayaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti waanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee chelsea oo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay la liicliicaysa guuldarrooyinkii horyaalka dalka ingiriiska ka soo gaaray ayaa toddobaadkan waxa ay ku geeraartay guul oo afar iyo laba waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee watford kooxda kubadda cagta ee manchester united oo guriga hadsfield town ku ciyaaraysay ayaa guuldarradii ugu horraysay horyaalka dalka ingiriiska la dhadhansiiyo kooxda kubadda cagta ee hadsfield town ayaa laba gool iyo hal ku guul heshay waxaana guuldarrada ku dhacday kooxda manchester united ay ka caraysiisiisay kana qaylisiisay macalinka kooxda manchester ee morino oo tilmaamay in guushu ay raacday ciyaaryahanadii ku soo tala galay inay guulaystaan isla markaasina ciyaar wanaag muujiyey kuwaasi uu ku tilmaamay inaanay kuwiisa ahayn fursaddaasi ee manchester lumise waxaa ka faa'iidaysatay manchesterta kale ee city oo waxa ay saddex gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee banley manchester city ayaa soo bandhigtay ciyaar aad u wanaagsan warow kooxda banley inkastoo saddex gool lagaga badiyey haddana ay soo dhigtay banuuni qurux badan islamarkaasina ay difaac adag u gashay kooxda manchester city iyadoo banley aanay u muuqanin kooxaha hoos hooseeya ee dalka ingiriiska marka la eego siday iskaga celinaysa kooxda manchester city newcastle united ayaa iyaduna waxa ay ka badisay oo hal iyo eber dirqi ah ay ku martay kooxda kubadda cagta ee crystal palace stoke city gurigeeda ayaa lagaga badiyey oo labiiyo hal waxa uga badisay kooxda e f c banmouth iswan sirina tiro taalee gurigeeda waxaa ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee leicester city southampton ayaa hal iyo eber waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee westbromich albion horyaalka dalka talyaaniga haddii aan jalleeco laba kulan oo keliya ayaa habeenkii xalay hal la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee samadoria ayaa shan iyo waxba ku qabatay kooxda karatone hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee napoli iyo inter milan oo ku ciyaaraya guriga napoli ayaa sagaashankii daqiiqo ciyaarta loogu tala galay waxay ku soo gabagabooday eber iyo eber mareejo ah oo wax goola iskagamaanay dhalinin taasi oo fursad muhiima u ah kooxda kubadda cagta ee yuventus oo maanta kulan adag ciyaari doonta kaasi oo haddii ay yuventus ka faa'iidaysato u suuro gelinaya inay horyaalka ku soo dhowaato kooxda kubadda cagta ee napoli waxaana kooxda kubadda cagta ee yuventus ay kulankan la ciyaari doontaa kooxda isku maaliyadda xirtaan ee udinesa kulamada kale ee xalay dhacay iyo shalayto ee dalkaasi sbain haddii aan aadana waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee levanta gafate ee gatafe ayay waxay la gashay hal iyo hal bareejaha real batis labi eber waxay ku martay alafes ha yeeshee safiya oo booqatay guriga falensiya waxaa lagu dharbaaxay afar gool iyo waxba oo si quman ayaa lagaga badiyey halka kooxda kubadda cagta ee barcelonana ay labi eber ku martay kooxda malaga waxaa xusid mudan ciyaartaasi in ciyaaryahan deleveyu uu goolka koowaad ku furay daqiiqadihii ugu horreeyay ciyaarta iyadoo goolka labaadna ciyaaryahan inyasta uu dhaliyey ciyaaryahan leonel messi waxba ma dhalin ha yeeshee goolka deleveyo isaga ayaa baasay dhegaystayaal xubintii caaruhuna waa naga taatane kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintaasi cayaaraha nala socodsiinayey haddaan idin xusuusinana cayaarihii maanta la cayaaray arsenaal iyo arsenaal ayaa waxay shan iyo laba uga badisay everton cayaartii dhex martay iyadana tottenham iyo liverpoolna waxay tottenham ku badisay afar iyo hal
waa tahay caasho waad mahadsan tahay ciyaarihii ugu dambeeyey ayayna xasuusiso iyo natiijooyinkii ay ku dhammaadeen halkaasi aad nagala socoteenna waa v o a washington
hadalbarashadeenii helisaan mooye oo kale kuma jirin hadda iyo habeenkii hadalbarashadeenii helistaada mooye oo kale kuma jirin balwee matana heganugu jiro howlaha kalgacalkiyo oy wadagalkeenne balwee maantana inan heegan ugu jiro howlaha kalgacalkiyo oy wadagalkeenne hodiyo nasiibiyo hor allaan adeegsaday hodane muuruhu ninoo hagaagan
codka wararkaasi yaasiin axmed digfeer idaacaddeenii habeennimo ayaan kusoo gebagabeynaynaa caashe ibraahim aadan caashe cudi anigoo ah saare cabdiaxmed ayaa barnaamijkeedin la socodsiinayna iyadoo dhinaciis kuduburidka farsamadana uu noo joogay bashiir abikar tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
nafta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan hidda raacayaaye haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan nafta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan hidda raacayaaye haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.